barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah toddobaiylabaatanka bisha janaayo sanadka laba kun iyo labaatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay tahay shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhallinyaro bartay shaqooyinka xirfadaha gacanta oo helay shaqooyin ay noloshooda ku daberaan waxaannu sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalka turkiga dhalinyaro badanoo dee kuliyado kala duwan barata way jiraan hadda dhalinyarada kasoo qalinjibisay ilaa iyo waxay gaarayaan ama undergraduatka ama waxbarashada hoose iyo tansaraba ha noqoto ilaa b h d ga dhigtaan soomaaliya qaarkood ku laabtaan qaar waddamada kale ka shaqeeyaan qaar shirkadaha turkiga ee geeska afrika imaanaya ayay la shaqeeyaan kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn barnaamijka
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaynu sidoo kale idiin haynaa balse marka hore waxaynu ku hormareynaa warkii dunida hogaamiyaasha dalalka soomaaliya etoobiya iyo eritreya ayaa shirmadaxyo saddex geesood ah ku leh magaalada asmara ee caasimadda dalka eritreya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray halkaasi maanta ayadoo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmedna uu sidoo kale shalay safar ku tegay magaalada asmara farmaajo abiy axmed iyo saya safawerki oo marti loo yahay ayaa yeelanaya shirmadaxeedkii saddexaad ee saddex geesoodka oo daba socda kulamo horey uga dhacay magaalooyinka casmara iyo bahridaar ee bilihii sebtembar iyo novembar sida uu sheegay wasiirka warfaafinta eritrea yemiin maskel qoraal ka soo baxa villa soomaaliya ayaa dhinac kale lagu sheegay in kulankan looga hadli doono dhammaystirka hanaanka iskaashiga dalalka gobolka iyo sidii loo xaqiijin lahaa horumarka iyo xasiloonida dowladaha danwadaaga ah baa la yiri ee geeska afrika madaxweyne farmaajo ayaa laba toddobaad ka hor uun kasoo laabtay magaalada asmara halkaasi oo uu kula soo kulmay afweerki
qareennada madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo isniina dib u bilaabay difaacistooda ka dhanka ah dacwad xilka qaadista madaxweynaha oo horey aqalka hoose u soo ansixiyeen haatanna hortaalla aqalka sare dimuqraadiyiinta ayaa soo cusboonaysiiyey baaqoodii ay ku dalbanayeen in markhaatiyaal cusub loo ogolaado inay aqalka hor yimaadaan kadib markii ay soo baxday warbixin sheegaysa in madaxweynuhu uu u sheegay la taliyihiisii amniga qaranka ee hore inuu hakiyey taageerada amni ee dalka ukrain loogu talagalay ilaa uu dalkaasi ka bilaabo baariska dhanah madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden wargeyska the new york times ayaa ahaa warbaahintii ugu horreysay ee soo tabisay eedaha ka soo muuqday buug dhowaan la daabici doono oo uu qoray john bolton oo soo noqday la taliyaha ammaanka qaranka ee madaxweyne trump laakiin qaybo badan oo ka mid a warbaahinta maraykanka ayaa markii dambe xaqiijiyey warkan iyaga oo la hadlay dad xog badan ka haya buuggan trump ayaa haatan waxaa aqalka sare ka taalla dacwad uu dhagaysigeedu socdo taasi oo aqalka hoose ay ku eedeeyeen inuu hakiyey lacag dhan saddex boqol koob iyo sagaashan milyan oo doolarka maraykanka ah oo loogu talagalay dalka ukrain si uu dalkaasi ugu cadaadiyo inay furaan baarista ka dhanka ah madaxweynihii hore ee maraykanka eedda labaad ee trump ayaa ah inuu carqaladeeyey koongareeska maraykanka isaga oo ishortaagay baarista ay xubnaha aqalkaasi ku sameeyeen ficiladiisa madaxweyne trump ayaa isniinta maanta ah dhowr qoraal oo uu ku daabacay boggiisa twitter-ka ku beeniyey eedaha ka soo yeeray john bolton
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga ee v o a waana barnaamijkii duhurnimo ee dhalinyarada maanta magaalada gaalkacyo ku dhowaad afartan dhalinyaro ah oo bartay xirfadaha gacanta ayaa intooda badani helay shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda warbixintan waxaa dhuusamareeb ka soo diray cabdiwaaxid macalin isxaaq barashada farsamada gacanta waa xirfad dhallinta u sahasha helista shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya ka socday sidii dhallinta loo bari lahaa xirfado ay ku shaqaystaan dugsi lagu barta farsamada gacanta oo ku yaala gaalkacyo ayaa dhowaan waxaa ka baxay dhallinyaro dhammaysatay barashada xirfadaha gacanta waxaana qaarkood ay heleen shaqooyin ku dhowaad afartan ka mid a dhallinyarada gaalkacyo ayaa muddo lix bilood ah ah fursad u helay barashada xirfado kala duwan taasi oo si bilaash ah lagu barayey waxaana qaarkood ay sheegeen in xirfadii ay barteen ay kaga faa-iideen bilaac cabdulaahi maxamed oo ka mid a dhallinyarada dhammaysatay barashada xirfadda gacanta ayaa v o a uga waramay kaalinta ay waxbarashadu ka gashay noloshiisa wallaahi xirfadihii aan bartay waxaa ahayd laba xirfadood labada xirfadood waxaan u baranahayay mid inaan ku faa-iido maadaama labada xirfadood aan isu qaban karin mid kamida ayaan ku faa-iida oo ah qeybta electriga haye bal ka waran caqabadihii iyo dhibaatooyinkii aad kala kulantay intii aada waday barashada wallaahi caqabado badanaa kala kulmay caqabadaas waxaa kamid ahaa ano oo dad badan oo waalid iyo ehel ay wax iga sugayeen aan isku taxallujiyo inaan xirfadaas barto sababtoo ah waxaan ogaaday xirfad la-aan inaana horumar aana gaari karin markii aan xirfadihii baranahayeen caqabadahay horyiin waxay kamid ahaayeen xirfadaas waxayd electriga xirfad aad u dhib badan u halis badan haliskeeda ay wadatay hadda bal ka wa markaad kasoo gudubtay caqabadihii wallaahi caqabadihii dhib dhib badan aan soo maray iyo rafaad badan hadda faa'iidadeeda ayaa guranahayaa anigina waa i anfacday dadkiina waa waa uga faa'iideeyey hadda dad dhalinyaro badana hadda aniga sii faa'iiday waxbarashada aan soo bartay oo aan usii faa'iideeyey iyagoo iskoolka arktid hadda oo aan waxbaray hadda awal anaa arday ahaa hadda anaa ardaba yeesho farqiga u dhexeeya bile qofka aan farsamo ama xirfad baran iyo qofka waxbartay farqiga u dhexeeya wallaahi waa qof walbaa og qofna waa qof qof maalinba qofaa baryaysaa baryaba ka bixi maysa haddaa xirfad aqoonba haddaa xirfad taqaaninina adaaba lagu soo baryaa lagu soo wacana lagu soo raadsanayaa xirfadaadaa ku shaqaysanaysaa
noloshaada marka ma leedahay wax soo saar shaqadan hadda farsamadii aada baratay shaqo ma ku heshay oo wax soo saar ma ka heshaan wax soo saar waan ku helahaa reer iyo awlaadna waa ka tabcaday kabadiyaasha ugu waaweyn gobolka mudug shaqo waan ka helay siifigii waa geystay imtixaana la imarsiiyey iyo hoteelada ugu waaweyn oo ku yaala degmada gaalkacyo ugu caansan uu kamid yahay hotel embas shaqa abuurkaas wax soo saarka aad ka heshid noloshaada ma kaafin karaan ha nolosheeda way kaafin karaan qofka noloshiisa waxay ku kaafin kartaa qof walba si uu taxadaro iyo horumarkiisa si uga shaqeeyo hadda ani nolosheeda way kaafisaa waalidkaygana waa ku kaafiya anna waa i anfacda cabdiqani cabdi xalane waa arday bartay farsamada gacanta oo hadda ku shaqaysta hase ahaatee ka hor waxa uu ku haminayay in uu tahriib galo balse hamigaa hadda waa uu ka baxay waxaan bartay korontada waana ka shaqeeyaa ilaahay idinkiis iskuolka la yiraahdo professor cadow hay-adda g s a ay maalgelineysay aada ayaan maanta ugu faraxsanaa xirfadaan bartay inkastoo aan ka bartay xirfado badan tuubada ay kamid tahay bulketia ay kamid tahay sidaa ogeed aan korontada aan ilkaad aan saartay aana maantana ku shaqaysto aan ugu shaqeeyo shirkada geco ee magaalada gaalkacyo cabdiqani faa-iidada adiga shaksiyan aad ka heshay barashada farsamada gacanta iyo ka hor sida aada ahayd
ani faa-iida aan ka helay xirfadaas maanta bartay waa waa faa-iido weyn ma ahan mid isheeg maantay aan dhehi karo way yar tahay waxaana kamid ah faa-iidooyinka aan maanta isheeg aan ku shaqaysanayo shaqa la-aanta haddaana wax baro lahayn farsamadaas aana baro lahayn ama maadooy maa maadigaas aan bara lahayn ama cilmiga diinta waxaa noqon lahaa isheeg mooryaan baariisti waxyaalo badan baa noqon lahaa ilaah baa mahad iskaleh maantay waxaan intaas dhan ugu waatoobay waa xirfadaas aan bartay dhamaana waxaa leeyahay dadka aan xirfadina baran maalgina baran cilmiga kalena aan baran inay bartaan farsamada inay ku dadaalaan farsamadu waa lamhuuraan waa nolosha koowaad cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
aada ayuu mahadsan yahay cabdiwaaxid oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada dhuusamareeb markana dhinaca heesaha ayaanu jaleecayna waxaa idinku soo maqan codadka cabdi holan iyo ikraam caraale iyo heeska xasili
waxaan shoogayo ishalqaabka oo dhirka xuuracay waxaan shoogayo ishalqaabka oo dhirka xuuracay ruuxishaatahe adiga xadiga hawene xige adiga xadiga hawene xige ayo xantada cabsimada kabda iga xaraftiro adago xasire xasire xasire xaaskeygi noqo xaaskeygi noqo Just
tahay kuwaas waxay ahaayeen codadka baxsan ee fanaaniinta cabdi holan iyo ikraan caraale heestii xasili haatanna aynu u gudubno dhanka iyo turkiga jaamacadaha dalka turkiga sanad walba waxaa isugu diiwaangeliya tobaneeyo arday ah oo isugu jira kuwa hela deeqo waxbarasho iyo qaar si iskooda isaga bixiya qarashaadka jaamacadaha dhanka kalena waxaa jira arday kasoo qalinjibisa jaamacadaha dalkaasi faadumo cabdi cali waxay ka mid tahay ardayda haatan wax ka barata jaamacadda istanbul ee magaalada istanbul dhowaanayay dalka jabuuti oo ay booqasho ku tagtay ugu warantay waryahayaga sagaal siciid faarax waa mahadsanta walaal aniga hadda xiriirka caalamiga aan diyaarinayey gaar ahaan dee hadda waxaan aad u danaynaya oo aan raba inaan ka shaqeeya waxay tahay maadaama regionka ama gobolka aan ku noolnahay uu yahay gobol istraatiiji ah oo dhaqaalaha adduunka iyo amniga adduunkaba uu istraatiiji u yahay inaan bal cilmi baaris iyo daraasaad soomaalidu leedahay laga sameeyo islamarkaana caqabadaha hadda jira sidii looga bixi lahaa mustaqbalka sidii gobolkeena looga dhigi lahaa meel ka faa'iideysta kheyraadkiisa iyo buqacadu adduunyada kaga yaallo marka waxaan u baahannahay si aan taa u gaarno dhalinyaro soomaaliyeed oo waxbartay oo daafaha dunida kala jooga oo luuqadaha kala duwan garanaya oo cilmi baarista xirfadeeda garanaya si aad liistid aan wax badan uga faa'iideysano oo mustaqbalkeena dambana aan dhaqaalaha adduunka meelaha lagu tartamo aan ka dhigno gobolkeena hadda turkigaa joogtaa bise dhalinyaro kale soomaaliya oo wiilii gabdhaah oo adiga isku ama galaastiin ama isku isku jaamacad joogtaan oo ayagana ka shaqeeya cilmi baarista waa mahadsan tahay arday badan oo soomaaliyeed oo dee guud ahaan shanta soomaaliyeed ka kala yimi ayaa turkiga runtii wax ka barta ayagoo ka faa'iideysanaya xiriirka wanaagsan ee turkida iyo soomaalida ka dhexeeya runtii dee turkida waxbarasho keliya looma tagay ganacsina waa loo tagaa soomaalidu hadda dhaqaalo badan bay geliyaan waddanka xaggaasay ku wareegeen marka dhalinyaro badan oo dee filiyo kala duwan qeybo kala duwan kuliyado kala duwan barata way jiraan hadda dhalinyarada kasoo qalinjibisa ilaa iyo waxay gaarayaan ama undergraduateka ama waxbarashada hoose iyo tadsaraba ha noqoto ilaa b h d gaay dhigtaan soomaaliya qaarkood ku laabtaan qaar wadamada kale ka shaqeeyaan qaar shirkadaha turkiga ee geeska afrika imaanaya ayay la shaqeeyaan haddana tiro aad u badan baa joogta sanad walba ku dhowaad sagaashan ama boqol iyo labaatan arday oo soomaaliyeed oo ka kala timi shanta soomaaliyeed ayay inta badan turkidu qaadaan reer jabuuti baa joogaa soomaaliya joogaa arday kale somalilan ka timi baa jooga hargeysa dhankeeda jigjigo kale arday badan baa ka timaada marka turkidu aad bay u danaynayaan inay ardayda soomaaliyeed fursado badan siiyaanoo scholarship badan ay siiyaan maadaama dalka ay ku dhex jiraan kawar ardaydina xagga turkiga joogta marmar ma kulantaanoo ma tirahdaan war dalkii maxaan talo maxay noo qorshaa ha runtii inta badan horta inkastoo arday leeyahay haddana dee waxaan aan ma aragtay ha waqtiga yar ee la helo waxaan ku bixinaa inaan bal waaqaca adduunyada ka jiro gaar ahaan deegaanadeeni aan abdheedka ahaano islamarkaana aan waxaan ka qaban karno ka geysano tusaale ahaan hadda dee dhibaatooyin baa dhaca ee fatahaadaha iyo biyaha daadadka magaalooyinka soo gala musiibooyinka dabiiciga iyo kuwan dabiiciga ahayn dadku isku yimaadaan community baa jira safaaradaha jira oo wadanka ku yaala ama safaaradda jabuuti ama safaaradda soomaalida iyo guud ahaan marka dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan gaar ahaan dee magaalooyinka turkiga oo dhammaan iska wada hayaan waxaa jira ururo dhalinyaro waxaa jira xataa ardaydii qalinjibsaa waxay leeyihiin ururo kale hadda maskaxdoodii garaadkooda ay ku barbaariyaan sida hadda heritage oo kale ururo waxaa jira dhalinyaro oo halkaa ka dhisan oo ardaydii turkiga wax ku barata oo cilmibaarista ka shaqeeya oo aragti wadaaga iyo mawduuca marka soomaaliya xasaasiga u ah ka dooda oo turkida xataa la wadaaga qorar baa jira qoraallo badan sameeya si at least sawir fiican looga siiyo turkida wadankii iyo meeshaan ka nimi iyo waxay ka qaban karaan xataa laga yaaba turkiduna caawimaad u timi laakiin inaan anaga dhihi karno soomaaliya iyo guud ahaan dhulka soomaaliyeed istraatiiji ku yaalla waxaana hadda ay u baahan yihiin horumar dhaqaale wadooyin in loo dhiso jiidad bay u baahan yihiin iyo in la wada shaqeeyo cooperation dhaqaale la sameeyo se hadda carab ku dhufatayba dad dalkeena dadka in la baro waxaan haysano xilliyadii hore sida la sheegay dadka ajnabiga ayaga iman jire waxbay naga qori jireen haddana waxay ku beesgelin jireen wax ayagu doonayaan laakiin maanta waxaa leedahay waxaan haysanaa dhalinyaro ka jawaabaysa baahidii dalka ay taallo u sharaxi karaya waa runta waxa ugu muhiimsan waxay tahay haddaadan adigu waxaa baahidaada aadan ka hadlin qof kalaa imaan doona dee wuxuu rabo unbuu qorshaysanaya marka intii waxna loo qorshayn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed hadda dee turkiga joogta gaar ahaan waxay aad uga shaqeynayaan ku howlan yihiin wadankaas la joogo ee xiriirka soomaalida kala dhexeeya in la qaabeeyo oo ayagu ay qayb ka noqdaan islamarkaana dee turkida albaabkii ay kasoo geli lahaayeen geeska afrika ay soomaalidu noqoto aysan wadamo kale noqon
turkiga markaa joogtaan oo kale bal iiga waran turkidu dadka soomaalida dadkeenu muddo badan dhibaatan iska haysanaa inkastoo turkiga wadan aada nooga dhow uu yahay wadamada kale marka la yirahdo bal ka waran shacabka turkiga markaad dhex gasho soomaali markaad markaad tirahdo soomaali baa haysay ku arkaan runtii shacabka turkiyada aad bay usoo dhaweeyeen soomaalida runtii dee waktigii dhibaatooyinka jireen aad u barteen labo waxay aaminsan yihin dee waddan islaama oo ayagu ay u gurmadeen islamarkaana walaatinimo ay siiyeen runtii dadka kale sharciyada iyo nidaamaadka iyo waa lagu adkeeyaa inta badan laakiin soomaalida waxaa moodaa mar walba in loo fududeeyo haddada ugu dambeysa waxaa jira sharci soo baxay oo lahaa dadka ku yimaada fiisaha dalxiiska lama siin karo deganaansho laakiin waa soomaaliya waa laga reebay soomaaliya wadamo yarar oo maaragtay turkida xiriir wanaagsan kala dhexeeyo sababtan waxay tahay dee shacabka turkida iyo guud ahaan dowladda turkigaba waxay albaabada u fureen soomaalida laakiin soomaalida ayaa laga rabaa inay xiriirka u bedelaan xiriir micno leh oo waxqabad leh oo wada shaqeyn leh laakiin maadaama laga soo gudbay soomaaliyadii dee labada kun iyo tobanka iyo wixii ka horreeyey hadda ay ka duwan tahay oo haddaysan abaarna jirin dhibaato kalena aysan jirin in infrastructure iyo wada shaqeyn iyo dhismayaal iyo mashaariic intaasoo milyana loo gudba ayaa fiican marka soomaalida waxaa waajibku waa inay dhaqan wanaagsan gudbiyaan oo dee waxaa jirta shucuub laga nacay turkiga dhexdeeda runtii aysan dadku aad u jeclaan turkidoo kale marka dadkaasoo kale yaanan noqonin bal aan aan dhaqan wanaagsan aan ka gudbino soomaalida meesha tagtana runtii dee nidaamkan way raacaan jaamacaday galaan waxbay bartaan kuma biiraan maaragta dadka dhibaatooyinka wada ama siyaasadaha iska soo horjeeda ama daraaga kuma biiraan ama maxaa la dhahay dee turkiga dhib uma geystaan inay ka faa'iidaystaan mooye
taasi waxay ahayd faadumo cabdi cali oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda istanbuul ee magaalada istanbuul oo u waramaysay waryahayaga jabuuti sagal siciid faarax haatanna wararkii ugu dambeeyay dhanka cayaaraha axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha xidigii hore ee kubadda kolayga n b a da ee dalka maraykanka kobi bryan iyo gabarh uu dhalay oo lagu magacaabo jiana ayaa ka mid noqday sagaal qof oo ku geeriyooday diyaarad shalay kula dhacday magaalada calabasas ee gobolka california bryan oo ku afartan jir ahaa iyo jiana oo saddextoban jir ahaa oo saddextoban jir ahayd ayaa waxa ay ku safrayeen diyaarad helikobter ah markii uu holac ka baxay kadibna ay soo dhacday kobi bryan ayaa shan mar waxa uu ku guulaystay koobka n b a da ee dalka maraykanka isagoo u ciyaarayay kooxda los angeles lakers waxaana loo arkaa inuu yahay mid ka mid a xidigihii ugu waaweynaa ee soo mara kubadda kolayga dalka maraykanka waxa uu kaalinta saddexaad kaga jiraa liiska dhibcaha kubadda kolayga ee dalka maraykanka iyadoo habeenkii sabtida un uu kaalinta labaad ka gale uu dhaafay ciyaaryahan lebron james qaar ka mid a xidigaha kubadda kolayga iyo kuwa kale ee ciyaaraha caalamka ayaa ka taacsiinaya gerida ku timid kobi bryan oo afartan iyo kow jir ahaa dhinaca kale hay-adda maalgelinta dowladda sacuudi carabiya ayaa waxa ay wadahadal kula jirtaa kooxda kubadda cagta newcastle united oo doonayso inay iibsato heshiiskan ayaa la rumaysan yahay inuu ku kici doono saddex boqoliyo afartan milyan oo lacagta baanka dalka ingiriiska ah waxaana la sheegay in wadahadladani ay marayaan meel wanaagsan wadaxaajoodka ay leeyihiin kooxda newcastle united oo uu hogaaminayo ninka iskale oo lagu magacaabo mike ashley iyo hay-adda maalgelinta dowladda sacuudi carabiya ayaa socday dhowr bilood waxaana lagu soo warramayaa iminka in fursadda lagu iibin karo kooxda newcastle ay tahay mid aad u sarraysa dhowr san un ka hor ayaa kooxdani waxaa ku guuldaraystay in ay gataan qoyska boqortooyada ee dalka imaaraadka carabta kadib markii laisku fahmi waayo wadahadallada mike ashley ayaa marar badan waxa uu sheegay inuu doonayo inuu iska iibiyo kooxda newcastle united hase yeeshee mar walba oo wadahadalladu ay meel wanaagsan gaarayeen waxaa la sheegay inuu ka baxayay taasi si kastaba waxaa lagu soo warramayaa in sacuudi carabiya markan ay u dhowdahay in ay iibsato kooxda newcastle united dhaxalsuugaha dalka sacuudi carabiya maxamed bin salmaan ayaa waxaa dhowr jeer hore loola xiriiriyey inuu iibsanayo kooxda kubadda cagta manchester united hase yeeshee waxaa la sheegay in ay diideen qoyska iska leh kooxdaasi oo ka soo jeeda dalkan maraykanka dhinaca kalena haddii aynu eegno dhowr ciyaarood ayaa dhacay shalay iyo xalay oo ka tirsan horyaalada qaaradda yurub horyaalka dalka zeri aad haddii aynu ku horeyno kooxda inter milan ayaa gool iyo gool la dhaaf weysay naadiga kaleri kooxda helas verona waxay saddex eber kaga adkaatay naadiga leche barma laba eber ayay dirtay udonese samadoria iyo sosuolo waxay isla dhaafi waayeen eber iyo eber napoli ayaa laba iyo hal kaga adkaatay kooxda yuventus kooxda romana waxay gool iyo gool la dhaafi weysay kooxda lazio oo isku magaalada ay ka dhisan yihiin dhinaca horyaalka spain ee laliga atletico madrid ayaa barbardhaac la dhaafi weysay kooxda laganes iyadoo ciyaartoodii ay ku dhammaatay eber iyo eber ibar ayaa sidoo kale eber iyo eber la dhaafi weysay kooxda saltavigo oo ay u safartay gatafe hal eber ayay dirtay real batis real sociedad ay saddex eber kaga adkaatay naadiga mayorka halka real folidad oo martigelisay naadiga real madrid looga adkaaday gool iyo waxba laba kulan oo ka tirsan saddex kulan oo ka tirsan koobka fa cup oo dhacayna mancity afar iyo eber ayay kaga adkaatay fulham man united u safartay kooxda tranmirna waxa ay ku soo badisay lix iyo eber halka kooxda shrewsbury ay labayo laba la gashay kooxda liverpool oo labada goolna liverpool ayaa ku horumartay horyaalka liigwanna leone ayaa saddex cibar dirtay kooxda tolu nantesna waxa ay la kulantay boqdo hase yeeshee gooy waxba ayaa looga adkaaday b s g oo safartay naadiga lilina waxa ay ku soo badisay laba iyo eber horyaalka dalka jarmalkana veder bremen oo la kulantay hoffenham waxaa looga adkaaday saddex iyo eber bayer leverkusenna waxay saddex cibar kaga adkaatay kooxda dusseldorf xubinta cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya haatanna dhinacii kaalmaha sugaanta xasan aadan samater
heestaasi saraade codka xasan aadan samater ah ayaa gebagabo u ah idaacaddeen iyo duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo wadsaha shalaysa